halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mida efemyada geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan idilahaantiinba waa khamiis toddobada bisha sebtembar sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida ururka o n l f oo si weyn uga soo horjeesta go'aankii dowladda soomaaliya ay ku sheegtay in cabdikariin qalbi dhagax uu ahaa argagixiso xiriir lale al-shabaab waa bayaan taliska t b lf ee adhisaabo ku amarku taagleeya wakiiladiisu ay qoreen ummadda soomaaliyeedna in la khayaamayo u caddaynaya waana wax been ah kulli waxay cuskadeen oo dhan waa been sidoo kalena waxaan idiin haynaa koox hubaysan oo haweenay ku kufsaday kadibna ku dilay magaalada marka afar iyo labaatan soomaali ah oo muddo saddex sanaha ku xirnaa dalka iiraan oo xaaladooda caafimaad laga dayrinayo sidoo kale waxaad maqli doontaan duufaanta irma oo khasaare nolol iyo maalba ka geysatay jasiiradaha karebiyanka doodii gaabnayd barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese warkii caalamka xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta irma ay hadda soo dhaafayso jasiiradda dominica republic duufaantan oo si xowli ah ku socota waxay gaartay heerka shanaad ee cabirka duufaanada oo ah mid geysan kara masiibo iyo burbur xarunta dhexee duufaanada la socota ee dalkan maraykanku waxay sheegtay in duufaantan oo robab iyo dabeelo wadata ay khatar weli ku hayso dominica republic sidoo kalena ay khatar gelin doonto jasiiradaha ay soo mari doonto oo ay ka mid tahay bahamas duufaanta irma ayaa disha hal qof jasiiradda barbuda halka sideed qofna ay ku dishay sant martin iyadoo duufaantu ay ahayd heerka shanaad markii ay soo maraysay halkaasi waxaanay dabeeshu ku socotay kilomitir saacadiiba xarunta duufaanada ayaa sheegtay in irma ay ku nagaan doonto maalmaha soo socda heerka afraad ama shanaad ee cabirka duufaanada wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska gerard colomb ayaa sheegay in dhimashada ay duufaantan ka geysatay jasiiradda sant martin ay u badan tahay in ay sare u kacdo jasiiradan ayaa u kala qaybsan dhinacyada faransiiska iyo weliba dhinaca dalka holland saraakiisha dajka ayaa sheegay in aysan weli tiro sugan ka hayn khasaaraha balse uu aad u ballaaran yahay burburka ay duufaantu geysatay waxaana ka mida meelaha ay saamaysay garoonka jasiiradaasi
ilaa shan iyo toban gobol oo dalkan maraykanka ah iyo caasimadda washington d c ayaa dacwad ku oogaya madaxweynaha dalkan maraykanka iyo maamulkiisa waxayna doonayaan in uu joojiyo qorshayaasha uu damacsan yahay in uu ku soo afjaro barnaamijka gabaadka siinayay da'yarta muhaajiriinta ah ee aan sharciga haysan si aan loo musaafurin xeeraalayaasha guud ee gobolladan ayaa shalay arbacadii dacwadooda ka xereeyey maxkamadda federaaliga ah ee ku taalla brooklyn ee gobolka new york xeeraaliyaha guud ee gobolka new york ayaa ku tilmaamay qorshaha madaxweyne trump in uu yahay mid ay ka muuqato arxandarro islamarkaana uu ku sifeeyey in uu xambaarsan yahay aragti gaabnaan iyo in aanu lahayn diirnax wuxuuna sheegay in uu madaxweynuhu bannaanka soo dhigay sida uu uga soo horjeedo dadka mexico u dhashay iyo weliba dadka laatiinaha aqalka cad ee dalka maraykankuna ilaa haatan wax faallo ah kama bixin arrintan ciidamada syriya waxay sheegeen in diyaaradaha israa'il ay weerareen saldhigyo milatiro oo ay leeyihiin ciidamada dowladda syriya aroortii hore ee saaka meel u dhow magaalada lagu magacaabo masyaaf weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay laba askari waxaana waxyeelo ay ka soo gaartay qalabkii xeradaasi yaalay war qoraal oo ay ciidamadu soo saareen ayaa lagu sheegay in ciidamada israa'il ay gantaalo ku soo tuureen masyaaf oo ku taala gobolka xama iyagoo ku sugan hawada dalka lebnaan meel u dhow badda mediteraneanka oo afartan kilomitirna uga beegan waqooyiga xuduud xuduudda siiriya iyo lubnaan ciidamada siiriya ayaa ka diga cawaaqibka khatarta ah ee ka iman kara gardarrada taasoo saameynaysa amniga iyo xasiloonida guud ahaan gobolka milatariga israa'iil ayaan wax wara iyagu kasoo saarin weerarkan ugu dambeeyey inkastoo ay horey uga hadleen weeraran midkan la mid ah oo ay geysteen intii ay socotay colaadda siiriya waxaanay horey u sheegeen israa'iiliyiintu inay weerara ka geysteen ama ay weerarkaasi la beegsadeen shixnado hub ah oo ku sii jeeday kooxda xisbullah ee fadhigoodu uu yahay lebnaan
shiinaha ayaa sheegay inay taageeri doonaan in qaramada midoobay ay qaado tallaabooyin dheeri ah oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi taas oo looga jawaabayo tijaabada hubka nukliyerka ee dalkaasi sameeyey wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay tahay inay jawaab dheeri ah bixiyaan islamarkaana ay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah in xiisadda lagula tacaalo shiinaha iyo kuuriyada waqooyi ayuu ka dhexeeyaa xidhiidhka ugu weyn ee dhinaca diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington ururka o n l f ee dagaalka kula jira dowladda ethoobiya ayaa si weyn uga soo horjeestay go-aankii ay dowladda soomaaliya shalay ku sheegtay in cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo soomaali ay etoobiya u dhiibtay uu ahaa argagixiso xiriir lale ururka al-shabaab cabdiqaadir xasan hirmooge cadaani afhayeenka ururka o n l f ayaa sheegay in go-aanka dowladda soomaaliya uu yahay mid ka soo baxay xukuumadda ethoobiya hirmooge waxa uu beeniyey in ururka o n l f uu yahay urur argagixiso wariyaheena maxamed cabdi xasan ayaa qadka telefoonka ku wareysta afhayeenka o n l f isagoo ugu horeyna weydiiyey sida uu u arko hadalkii kasoo yeeray dowladda soomaaliya
waxaan u aragnaa bayaanka inuu qoray labaalifle gabre iyo safiirka xamed jooga bayaan u qalma xukuumad soomaaliyeed ma aha wax dareen iyo dhaqan iyo mabaadi'i ummadda soomaaliyeed lagu matelahayo wakiil lagaga haya yahay maaha waa bayaan taliska t b l f ee adhisabo ku taag ku amar ku taagleeya wakiiladiisu ay qoreen ummadda soomaaliyeedna in la khayaamayo u caddaynaya waana wax been ah kulli waxay cuskadeen oo dhan waa been waxaa markhaati nooga ah shacbiga soomaaliyeed shucuubta geeska africa saxafiyiinta geeska africa iyo caalamka africaba kuwa caalamiga ah waa la yaqaanaa ururka o n l f ogaadeyay ka dagaalamaan gudahaan gudahaasaan isku ciyaarinaa urur gobolnimadoona xaqudiraaan nahay marka nasiib darrada ummadda soomaaliyeed ku dhacda waxaa weeye madaxtooyadoodii iyo xaruntoodii baa cadowgoodii ka talinaya intaa unbaa unbaa caddaatay ururka onlef haddaan wax kaa weydiiyo cid u aqoonsan inuu yahay urur argagixiso waddankuu doonaya dunida ha ahaadee ma jira ma jiro waddan qaanuunka hoos yimaada waddamana qaanuun bay leeyihiin iyo xeerar baarlamaanadu dejiyaan oo xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka iyo cahdiga qaramada midoobey ee xuquuqul insaanka dawladda casriga ee adduunka ka jirta noocay u dhisan tahay dawlad u dhisan oo noo aqoonsani ma jirto xafiisyo badan baan ku leenahay dalal afrika geeska africa dunida carabta dunida islaamka reer galbeedka ummado badan baan oo asia ayaanu xiriir leenahay na qaabila naga dhegeysta arrimahayaga marka waxaanu nahay urur goobnidoona soomaaliya oo dhaxlay halgankii sharciga ahaa ee ummadda soomaaliyeed ee imaam axmed gurey daraawiishtii ururkii leegada jabhaddii nasrullahi jabhaddii xoreynta soomaali galbeed halgankii ummadda soomaaliyeed xoreynta iyo ismidaynta ahayd marka wax waddana aduu saa doonto u sheeg laakiin xubin ka ah qaramada midoobey oo idin aqoonsan urur gagixiso magacyadooda ad i taxdid ma jiro ma jiro urur qaramada midoobey kamid a jabhadda t b l f ee adhisaba kamar ku taaglaysa yaa idaacadaha ka sheegta ururada gobnadoonka sida soomaalida iyo oromada iyo ummadaha kale ee xaqudirirka ama dimuqraadi doonka ayaa argixiso ku sheegtaa dunidana way ku ceebaysay marka okay ma jiro waynu odhan karnaa markaa dowladda etoobiya idiin aqoonsan urur argixiso haddaan ka gudbo su-aashaas dowladihii soomaaliya soo maray kasoo bilow xilligii xilligay doonta ha ahaato dowlad soo martay soomaaliya oo urur argixiso idiin aqoonsan ama idiin aqoonsatay ma jirta ma jirto dowlad soomaaliya oo na taageerta oo dagaalka nala gasha way jirtay dawlad soomaaliya oo qalbiga nagala jirta oo waxay waxna tari karin way jirtay dawlad soomaaliya oo taageero moral ah iyo taageero koobanna siisa ama talooyinna siisa way jirtay laakiin ma dhicin waa garta weligeed aan ka soo- madaxdiye- madaxtooyada soomaaliya in inay ka soo baxdo calankii leega ay dhistay hoostiisa ummadda gobinadoonka ee soomaaliyeed is xoreynaysaa iyo argagixisaa waa warkii gabruun baan u qaadan karnaa waan gartay marka aan aan- aan si kale u dhigno wixii ka dambeeyey dowladdii kacaanka siyaad barre dowlad argagixiso idin aqoonsatay ma jirta maya ma jirto haba yaraatee dowlad aanaan u hambalyaynin oo aanaan xidhiidhada banan lahayn oo aanaan talooyin siinin oon talooyinna siinin oo waxba idinma tari karo maanta waadna aragtaan aan odhanaynin ma jirto kulligood si dadban ama run ha ka ahaato ama been ha ka ahaatee yay noola tacaatufayeen ama eh, noogu muujinayeen ehelnimadii waajibka ku ahayd waan gartay ururka nlf aan wax kaa weydiiyo ururka nlf ma urur etoobiyaana oo u dagaalamaya xornimadiisa ma urur eh, soomaaliyo u dagaalamaya inuu dhulkiisaa soo goosto uu soomaaliya ku soo biiriyaa bal ururka onlf xaaladiisa haddaad si faahfaahsan igu sharxid ururka onlf waa urur goobnadoona oo dhulka soomaaliyeed ka xoreynaya eh, gacanta etoobiya waxaan u dagaalamaynaa dadka inay aayahooda ka tashadaan in la weydiiyo rabitaankooda oy go-aamiyaan cidda ay la noolaanayaan iyo siday u noolaanayaan taa waxaa waa xeer eh, waxay waafaqsantay xeerka qaramada midoobay ee dagaalkii labaad kadib ay katarinta eh, ummadaha xeerkii loo dejiyey ee charterka u n-ka aada ugu xardhan ayuu ku qotamaa ummadii qoom ah ee dulmi siyaasi a tirsanaysa waxay xaq u leedahay inay aayaheeda ka tashato oo la weydiiyo aftida rabitaankooda cidda ay la noolaan iyo siday u noolaanayaan waxaan u dagaalamayna dadka soomaaliyeed etoobiya duleysatay inay aayahooda ka tashadaan waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa anoo og in eh, dad soomaaliya ku nool yihiin dhul ka baxsan jamhuuriyadda soomaaliya Eh, berigii hore isticmaarka markii la kala googooyey eh, waddan baa jamhuuriyad gaar noqday waa jabuuti Eh, dad kalaa waxay eh, ka mid yihiin etoobiya iyo kenya loona aqoonsan yahay oo dee baasaboorradoodii iyo aqoonsiyadoodii caalamka marka laga hadlayo eh, ku socda haddaan ku weydiiyo ninka odayga ah ee ay doodeennu ku saabsan tahay ee qalbi dhagax qalbi dhagax xaggee buu ku dhashay markuu doono jinsiyaduu doono ha qaatay marka hore asalka dhalki dhala aan ku celiya halkaas waddanka uu ku dhashay ee hooyadii aabihay ku dhaleen waa kay jamhuuriyadda soomaaliya ee xorta ah dhulka soomaaliyeed buu ku dhashay ee xorta ah ee jamhuuriyadda soomaaliya hadda loo yaqaano haddaad ii sheegtid magaalada iyo deegaanka gobolkan mudug buu ku dhashay gobolkan mudug buu ku dhashay Eh, eh, markii hore waxaa waxaan u haystay inay tahay muqdisho laakiin eh, gobolka mudug buu ku dhashay ee Deegaan- jamhuuriyadda ka tirsan deegaanka haddaad ii caddaysatid deegaanka gaalkacyo agaheedna halkay reerkooda degan yihiin oo ehelkiisa baa degan oo abtiyadii baa degan oo walaaladii baa degan oo dad badan baa degan marka halkaas ku dhashay isaguna halkaas ka shaqayn jiray iskuulkana eh, muxuu ahay uu- uu ka shaqeeyey yani gobolo badan oo soomaaliya laakiin xoogga dalka soomaaliyeed buu ka mid ahaa dhowr iyo siddeetan iyo kowdii iyo siddeetan iyo siddeetankii dabayaaqadeeda midkood buu galay wuu ku dhaawacmay sarkaal buu ku gaadhay ilaa jamhuuriyaddii ka burburto marka kadib uu jabhaddii onlaf ku biiray
kaasi waxa uu ahaa cabduqaadir xasan hirmooga cadaane afhayeenka ururka o n l f oo u warramaya waryaheena maxamed cabdi xasan sandheere halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dalka iiraan waxaa muddo saddex sano ahba ku xiran afar iyo labaatan qof oo soomaali ah kuwaasoo iiraan ay ka qabatay biyaha u dhexeeya imaaraadka iyo iiraan soomaalidan ayaa markii la qabanayay u shaqaynayay doon dalka imaaraadka laga leeyahay haddaba xaaladda caafimaad ee dadkan ayaa laga dayrinayaa iyadoo eheladooduna ay sheegeen in ay muddo ku dhow saddex sano ku qaadatay inay helaan xogta dadkan haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar
intii u dhexaysay bishii May iyo Sebtembar ee sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa biyaha u dhexeeya Iiraan iyo Imaaraadka Carabta laga qabqabtay ilaa afar iyo labaatan qof oo Soomaali ah kuwaas oo saara doonyo goobahaas ka shaqaynayay sida ay v o a u sheegeen ehelada qaar ka mid a maxaabiista xidhani doonyaha ay raggani ka shaqaynayeen ayay mas-uul ka ahaayeen shirkado soomaali ah oo deggan dalka imaaraadka carabta wakhti dheer ayay qaadatay in la ogaado halka raggaasi ay ku sugan yihiin ama in lagu xisaabiyo geeri ama nolol hase ahaatee dhowaan uun ayaa la helay xogtooda ku aadan in lagu xidhay dalka iiraan dadka ay u suuro gashay in ay wada xidhiidhaan oo wada hadlaan maxaabiistaas xidhan waxaa ka mid ah sheekh saciid raage oo ku sugan dalka kanada rag baa igala soo hadlay iiraan raggaasi waa rag sheegtay inay yihiin afar iyo labaatan qof oo laga afduubay qolan laba lagu afduubay laba dooniyood dooni laga afduubay ra's alkhayma may shan iyo labaatankeedii in two thousand fourteenkii takana la afduubo laga afduubay badda cumaan oo ayada la afduubay sebtembar saddex iyo labaatankeedii laba kun iyo afar iyo toban laba dooniba laba kun iyo afar iyo toban waxaa lagu xukumay markaa inuu walba iska bixiyo shan iyo lixdan kun ama uu ka soo jeelka lagu hayo shan iyo toban sannadood raggaasi markaa darxumo fara badanna way sheegteen oo jeelka gudihiisa ah waxay sheegteen in qaar kamid ay yihiin qaar kamida ay xanuunsanayaan qaar kamidii ay markii horeba kaadi macaaniya waxaa qabeen qaar ka mida ilaa iminkadan xitaa xanuuno aada iyo aada inay meeshii ku hayo darxumo fara badanna way sheegteenoo dee waa jeel yar oo iska silica hadday noqoto nafaqo iyo cunto ama noqoto maryo iyo dadaal kale iyo caafimaadka wadakaana waa ka sokeeya sheekha ayaa baraha isgaadhsiinta bulshada soo dhigay muuqaallo uu ku baadigoobayo ehelada raggan xidhan iyo weliba cidda fududayn karta in la soo daayo sheekha ayaa ii sheegay in uu la hadlay maxaabiista qaar ka mida eheladooda iyo weliba dadka ay u shaqaynayeen raggan xidhani sheekh saciid raage ayaan weydiiyey xogta laga hayo sababaha loo xidhay raggan raggaasi marka waxay sheegeen inay yihiin rag doonyaha lagu afduubay oo shaqadooduna ay ahaayeen shaqay meel dooni aan meel fog tegin dooni meel gaaban ka noqnoqoto oo dooniyaha waaweyn hangarada baansiinka qaada ama shidaalka qaada u dhexaysa raggani markaa rag iyagu mehenada lahaa ma aha oo dooniyaha iyagu may lahayn raggani waxay ahaayeen rag ayagu ka dhex shaqeeya dooniyahan doonida gudaha ka shaqaynaya oo dee shaqaalo caadiya marka in la qabto la xukumo waxay u arkaan waxay u arkaan inay tahay gardarro farxiyo macallin dheere waa hooyo ku sugan magaalada diridhaba ee dalka etoobiya waxay ii sheegtay in xasan axmed wacays oo ah ninkeedii in uu ka mid yahay maxaabiista ku xidhan dalka iiraan aniga waxaa ku jira carruurtayda aabahood oo magaciisa la yidhaahdo xasan axmed wacays goormaa la qabtay hadda waxay xidhan yihiin waxaa la xidhay labadii kun afar iyo tobank xaggaa laga xidhay waxaa la waxaa laga qabtay imaaraadka badda imaaraadka ninkaagu muxuu ka shaqayn jiray marka hore wuxuu ka shaqaynayay marka buu la socday uu ka shaqaynayay halkaasu biilka nooga soo diri jiray halkaasaanu anagu aan dee isaga un baan ku noolayn cid kaloo loo shaqaynaysana ma jirin marka isagu ma caruura oo yaryar oo sunuuga ayaanu hayaa goortii la xidhay adiga goorti kugu horreysaad ogaatay goormay ahayd sidee ku ogaatay adigu isaga in la xidhay oo uu meel kala joogo waxaan ogaanay beri dambe ayaa la ii soo sheegay oo layla soo hadlay oo biilkii iga go-ay oon waraystay dadkii maxaa helay ninkii waxaa laygu yii ninkii waa la xidhay waa la astuubtay markabkii waala waa la xidhay eeraan baad haysatay oo xidhay sidoo kalena maxamuud yuusuf waxa uu adeer u yahay fu'aad faarax xasan oo isna ka mid a maxaabiista ku xidhan dalka iiraan maxamuud oo ku sugan magaalada berbera ayaan isna arrintan wax ka weydiiyey waxaan waxaan adeer u ahay fuaad fuaad faarax xasan marka wuxuu ka mid yahay qoladan xidhan haa qolada xidhan oo iiraan ku xidhan buu ku jiraa marka goormaa la xidhaa laguu sheegay isaga laba kun iyo afar iyo tobankii baa la xidhay marka bal fu'aad iga sheekee wuxuu ahaay wuxuu qaban jiray intaa wax wara oo laga helo wax waroo intaa uu xidhaa laga helay ma jiro oan ahayn waxa ayaa hadda haddayna soo gaargaaraya muxuu ka shaqayn jiray fu'aad markii hore xagguu ka shaqayn jiray markab bay ka shaqayn jireen markab bay ka shaqayn jireen markabkii baa lagu qabsaday oo ciidamo iiraaniyiin ah baa badda iyo ka qabsaday imaaraadka marka idinka yaa idin xaqiijiyey in iiraan ay ku xidhan yihiin waxaa noo xaqiijiyey waxaa naloo ka soo xaqiijiyey imaaraadka naloo kasoo xaqiijiyey nimankii ay u shaqayn jireen iyo shirkadii markaa soomaali bay u shaqayn jireen niman soomaaliya u shaqayn jireen ha niman soomaaliya u shaqayn jireen oo halkaa jooga maxamuud yuusuf ayaa ku baaqay in loo gurmado maxaabiista xidhan islamarkaana laga shaqeeyo sidii loo sii dayn lahaa waxaan soo jeedin lahaa nimanka masaakiinta ee xaqdarada ku xidhan ee la- la iska haysto in in loo doodo ee meel walba warkooda la gaadhsiiyo ee caalamka dhan warkooda la geeyo ee maca dawladda loo sheego oo la iska soo la- xal loo raadiyo ay kaga soo baxaan meesha arrimaha sii adkaynaya xaaladda maxaabiistan iyo xog dheeri ah in laga helo ayaa ah iyada oo aan wanaagsanayn xidhiidhka dalka imaaraadka carabta iyo iiraan iyo weliba xidhiidhka iiraan iyo soomaaliya taasina waxay warwar badan ku sii abuurtay ehelada maxaabiista xidhan
ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay
galab wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaanoo washington si toosa idinka imanaysa kooxo hubaysan ayaa degmada marka ee xarunta shabeellada hoose waxaa la sheegayaa in ay ku dileen haweenay uur lahayd oo ka mid ahayd ganacsatada khudaarta keena magaalada marka cabdalla maamow cumar oo haweenaydaasi ay walaala yihiin ayaa v o a u sheegay in kooxdaasi inta aanay dilin haweenaydan in ay kufsadeen dhinaca kalena guddoomiyaha degmada marka xasan cumar macalin oo isna v o a la hadlay ayaa dilka iyo dhacdada gabadhaasiba xaqiijiyey wuxuuna sheegay in aanay xaqiijin karin in uu jiray kufsi haddaba sida ay wax u dhaceen ayuu wariyaheenna jamaal axmed cismaan waxa uu ka waraystay cabdalla maamow iyo weliba guddoomiyaha degmada markaa xasan cumar waxaana hadalka ku horeynaya maamow
kolley gabadhaas waxbaa qof ganacsata ee xoogsata iska eh beeraale iska eh aheed ilmaheeda u baahnaayeen waxa waaye gacan cadaaba maanta oo sh- shalay eh, ayayna kulan sidee bay wax u dhaceen markaa qaabka waxay u dhaceen waxa waaye ayaga oo suuqa ka soo noqotay oo soo adeegatay waxeeda soo wadatay ayaa jidka jidka ayaa lagu galay yaa u galay ayaa jidka u gashay falla dabley ah raacdinta waxaas ahaye khadar ay sideed sac iyo todoba sac inta u dhexayso shalay ahaa shalay tahay shalay oo oo arbacada ahayd markaa kadib maxaa dhacay markaas kadib waxaa dhacay in gabadhii oo teleefoonkaada sheeg nambar sirtaada sheeg in la yidhaahdo wixii oo farax lagu dhabo macnaha la sii jiido fa- farxumo iyo waxaasaa ka dhacda meesha W- waa gartay waxaan soo gaarayaa in eh, dableyda gabadhaasi inay kufsadeen oo ay uur lahayd maxaa ka jira haa haa haa gabar oo xaamil ah bay ahayd oo- oo macnaha hadda hadda waxay ka tagtay sagaal wiil oo sagaal ilmay ka dhagtay oo caruur ah gabar oo iska kharaabinaysa ilmaheed u xoogsanaysa ahayd dhacdadani ma waxay ka dhacday gudaha marka ama magaalada marka banaankeeda gudaha leedhah gudaha waaye gudaha magaalada gudaha waaye Eh, maxaa ladhahaa buuljan iyo jidka wajeer inta udhexeysa buuljan waaye buuljan kor kor- meesha oo la korsahay oo doox waa gartay kadib marka ay ragga qabsadeen maxaa la idin sheegay in ay dhaceen waxaana la sheegay inay dhaceen gabadha ina oo xabado oo ay- ay ku daadiyeen bas ay ku jeexeen nambarkaada sirta loo sheeg in ani qof ganacsata iska hay waxaan ilmeheyaan u kharaabina waxaas ay leesoy ay ay calaacanayso oo cid ka yeelayso la waktibaas ay ka bacdi wixii aa lisna wada qabsaday ah, xabadihii ay- ay- ay ku wada daadiyeen falkuma wuxuu ahaa fal dhac ah oo la rabay in lacago laga qaato oo lacagta ugu jirto moobeelkeeda ee adeegyada isgaarsiinta ay isticmaalaan mise wuxuu ahaa mid sidoo kale fal kufsi ah dhacdaas waxaas ahay mid oo fal kufsa ah iyo labada meelba oo mi- midna oo casaba oo tabtaa macallah lacagahaas in laga dhac la rabo Waa me- meesha burcadyaalka ay ku dhaceen meesha waxa waaye meesha oo dooxa waaye qaabka ayaga ay maadinaayeen waxa waaye inay oo lacagahaas moobelada oo oo- oo ku jiraan war waxaan waa ku qaraabinaa qof ganacsata iska ahay oo ilmaheeda u qaraabinayso ee waxaana ii dhaafa ay baranayso waxaas oo qof oo ka helay oo ay- ay- aysan jirin haa taasay aheeday wixii oo adi markaas kadib oo faraq ah oo oo wixii laiskugu dhegin moobaladii oo faraq laiskugu dhegin aa mid oo mid oo ayaga ka mid ah ayaa baas ku jeexay mid ayaga ka mid ah ayaa baas ku jeexay qaabkaasa waxay u dhiceen walaalo waxaad noo sheegtay in sagaal caruur ay lahayd midna ay caloosha ku siday markii dhacdadani ay dhacaysay midka ugu weyn imse buu jiray midka ugu yar meequu jiraa midkaad weyn midkaad weyn waxaa uu jiraa mid labaatan jir ee waay oo hadda hadda oo naag guursaday waay kan ugu yarna kan ugu yar waxaa waxaa jiray saddex ah, saddex san jir waay saddex san ilaa iyo afar san waay marka gabadha walaasha dhibaatadan loo geystay imse jir bay ahayd ayaga ah, sad- ah, afartan jir ula waay afartan jir waay ilaa iyo soddon iyo sideed afartan intaasay udhexaysa bu waxaa ii sheegtaa marka kooxihii weerarkani dhibaatada u geystay gabadhan ee walaasha ah xagee bay qabteen marka ma jiraa maamulka arrintan inuu ka hadlay oo maya maya samir iyo Ay, walaal, iimaan walaal, ilaahay walaal, idinka walaal, siiyo insha Allah.
gabadha walaashaada ah dhinaca kale dhegaystayaal waxaan arrimahani wax aan ka weydiiyey guddoomiyaha degmada marka ee maamulka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya xasan cumar macalin waxaana aan weydiiyey bal marka hore inuu sharxaad inaga siiyo sida ay wax u dhaceen sax waaye shalay waxaa dhacay gabar oo ganacsato ah oo gabdhaha khudaarta keena dhinaca iyo janaale ka timid ayaa magaalada dhexdeeda meel kamid a lagu helay kaligeedna ma ay ahayn way badnaayeen oo gabdho badan ay ahaayeen nasiib inta kale xoogaa moobeeladii iyo lacagtii waa laga qaaday isla markiis kuma aana dhejinin kuma ay dhejinin marka ayadii markii layeekeen moobeelki iyo e t c laba ka sheegna waxaa ku maxaa ila lacag ma dhiibaayo oo lacagtina ma bixinaayo marka sidaa darteed sidii waxay nasiib u yeelatay marata inay sidii ay mooryaantii ku dilaan marka waxaa inagu maqaalaa in gabadha dil keliya aan loogu ekaysiinne meesha kufsi uu ka dhacay xitaa sidoo kale arrintaasi bal ka waran waa runtii arrintaasu kufsiga anaguma xaqiijinin markaan wareysanay iyo gabdhihii kale aan wacanayna kufsigaas ilaa hadda waa la sheegay meela baraha bulshadana waan ku ark laakiin anuu ka mas-uul ahaan ma xaqiijin arrintaas weli ma hayo laakiin qofkii waa la dilay wax micno ma samaynayso dee mar haddii uu qofkii ruuxeedii la gooyey oo ruux bilcaana oo miskiina ka ganacsata oo ilmo u shaqaysanaysay oo haddiiba la dilaya dee kufsi haddii lagu daran waa waa isla meeshii laakiin anuu hadda kufsi xaqiijinin dilkaas un baan ogaaday in sababtaas ay u dhimid kooxaani dhibka geystay marka maxay yihiin bal haddaad sharxaad naga siisid jamaalu waa su-aal aada u fiican horta meeshu war la qabaa xiisa male meeshu waxaa jiro laba koox oo maleeshiya ah oo mooryaana oo iska soo horjeeda oo xabad isku haysto wakta badanna ishor fidhiyey oo dagaaladoodii dee shan sano iyo wax la jira gaaray oo waxna aan laga qabanin mar walibana dee wa waxaan ugu cusub in ruux bilcaan la dilo maahan bisha afarteedii hataa saasoo kale intay isxabadeeyeen dad hayadaa ku dhintay oo aan ogahay wiilaa ku dhintay oo culimo ah marka waa dad ishor fadhiyo oona laba beel ka soo jeedo wax xaliyana aan la helin ama dawladii dhexe ama koonfur galbeed kuma ay guulaysin inay xaliyaan marka arrintaas waa arrin soo jirtay waaye marka waa Waa labadii ciidan oo isfadhiya waaye marka eh, arrintani sida aad warka u dhigayso waxay salka ku haysaa maleeshiya beeledyadii waayadanba ku dagaalamayey gobolka shabeellaha hoose waa saas way ahaa sidaas way maleeshiyaadkooda hor fadhiyo waa maalin laba maalay tagtay weligid xabad la-aan ma noqonin waa xabaday isku turtuuraan mar waa isku soo dhawaadaan mar dad bay iska dilaan mar shacabay qaxiyaan mar shacabaa meesha ku dhinto marka waa wax dhib weyn oo wakta badan jiray oo hadda markoo dhan baabi'i waaye markoo dhan hadda wax u baaba'san tahay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dhinac kastaba marka hadda haddaan eh, sawir ka bixiyo meel hadda oy bulsha ku dhaqan tahay ma aad bay u dhiban tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada marka xasan cumar waxaana ka horreeyey cabdulaahi cabdalla maamow oo ay walaala ahaayeen haweeney lagu dilay magaalada marka laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
duufaanta awoodda badan ee irma ayaa khasaaro naf iyo maalba ah ka geysatay jasiiradaha karebiyanka waxaana meelaha ay ku soo wajahan tahay ka mida gobolka florida ee dalkan maraykanka duufaantan oo lagu tilmaamay tii ugu awoodda badnayd ee badda atlantiga ka dhacda muddo qarni ah ayaa waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen sideed qof warbixintan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
muuqaalada ka imanaya jasiiradda san martin oo ah jasiirad ay ka taliyaan dalalka faransiiska iyo netherland ayaa muujinaya dad badan oo guryahoodii ka baxay halkaasi oo ay daadad galeen sidoo kale burbur ayaa ka muuqda dekedda ay doomuhu ku soo xidhaan ee jasiiraddaasi korontada ayaa gebi ahaanba ka maqan jasiiraddaasi iyo qaybo ka mid a jasiiradda ay dariska yihiin ee uu maraykanku maamulo ee bortrico wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska gerard colom ayaa sheegay in ugu yaraan sideed qof ay dhinteen iyadoo lagu wado in tiradu intaasi ay kasii badato duufaanta irma ayaa khasaare xoog leh u geysatay qaybta ay boqortooyada netherland maamusho ee jasiiradda san martin waxaana sidaasi shaaca ka qaaday ciidamada badda ee netherland ciidamada badda ee netherland ayaa sidoo kale sheegay in aanu shaqaynaynin garoonkii diyaaradaha ee jasiiraddaasi duufaanta ayaa lagu wadaa in ay gudaha maraykanka soo gaadho sabtida ama axadda waxaana duufaantaasi ay noqonaysaa tii labaad ee baaxaddaas leh ee dalka maraykanka ku dhufata iyadoo oo ay ka horreysay duufaantii harvey duufaantan ayaa maanta kusii jeeda jasiiradda dominican republic jasiiradda kale ee barbuda ayaa ku dhawaaqday in khasaare ba-an uu ka soo gaadhay duufaanta iyada oo ka dalbatay taageero beesha caalamka waxaana sidaasi sheegay ra-iisul wasaaraha jasiiraddaasi gaston brown madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ansixiyey kharash dheeraad ah oo loogu talagalay in lagu gurmado jasiiradaha uu maraykanku maamulo ee bortorico iyo virgin island kharashka ayaa wax ka tari doona howlaha gurmadka iyo nadiifinta ee ay wado hay-adda maraykanka u qaabilsan maaraynta masiibooyinka dabiiciga fima khubarada ayaa walaac ka muujiyey in duufaantan ay si weyn u saameyn karto bariga gobolka florida ee dalkan maraykanka gaar ahaan inta u dhexaysa magaalooyinka miami iyo jacksonville waxaa lagu wadaa sidoo kale in ay gaadhi doonto magaalada savana ee gobolka georgia iyo karolaynada waqooyi iyo tan koonfureed halkaasi oo ay waxyeelo u geysan karto dhul badan oo ay dad tiro badan ku nool yihiin xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi suukaayo soo duway
galab wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idinku soo maqan ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijka dhakhtarka weydii iyo weliba warbixin ka hadlaysa doorashada dalka kenya marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida oo rogaal celisa
xarunta la socodka duufaanadu waxay sheegtay in duufaanta irma ay hadda soo dhaafaysa jasiiradda dominica republic duufaantan oo si xowli ah ku socota waxay gaartay heerka shanaad ee cabirka duufaanada oo markaasi ah mid geysan karta masiibo iyo burbur xarunta dhexe la socodka duufaanada maraykanka ayaa sheegtay in duufaantan oo roobab iyo dabaylo wadata ay khatar weli ku hayso dominica republic sidoo kalena ay khatar gelin doonto jasiiradaha ay soo mari doonto oo ay bahamas ka mid tahay duufaanta irma ayaa disha hal qof jasiiradda barbuuda halka sideed qofna ay ku dishay sant martin iyadoo duufaantuna ay ahayd heerka shanaad markii ay soo maraysa waxaana dabayshu ay ku socotay laba boqol sideetan iyo shan kilomitir saacadiiba ilaa shan iyo toban gobol oo dalkan maraykanka ah iyo caasimadda washington d c ayaa dacwad ku oogaya maamulka madaxweyne trump waxayna doonayaan in uu joojiyo qorshayaasha uu damacsan yahay in uu ku soo afjaro barnaamijka gabaadka siinayay da'yarta muhaajiriinta ah ee aan sharciga haysan si aan loo musaafurin xeer ilaaliyayaasha guud ee gobolladan ayaa shalay arbacadii dacwadooda ka xereeyay maxkamadda federaaliga ah ee ku taalla magaalada brooklyn ee gobolka new york xeraaliyaha gobolka new york ayaa ku tilmaamay qorshaha madaxweyne trump in uu yahay mid ay ka muuqato arxandarro aqalkacadii dalkan maraykankuna ilaa haatan wax faallo ah kama bixin arrintan ciidamada syriya ayaa sheegay in diyaaradaha israa'el ay weerareen saldhigyo militari oo ay leeyihiin ciidamada dowladda syriya aroortii hore ee saaka meel u dhow magaalada masyaf weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay laba askari waxaana waxyeela ay kasoo gaartay qalabkii xeradaasi yaalay war qoraal oo ay ciidamadu soo saareen ayaa lagu sheegay in ciidamada israa'el ay gantaale kasoo tuureen masyaf oo ku taalla gobolka xama iyagoo ku sugan hawada dalka lebnaan meel u dhow badda mediteraneanka oo afartan kilomitir uga beegan waqooyiga xuduudda syriya iyo lebnaan shiinaha ayaa sheegay in ay taageeri doonaan in qaramada midoobay ay qaado tallaabooyin dheeri ah oo dhanka kuuriyada waqooyi ah taas oo looga jawaabayo tijaabada hubka nukliyeerka ee dalkaasi sameeyey wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay tahay in ay jawaab dheeri ah bixiyaan islamarkaana ay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah in xiisadaas lagula tacaalo
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington dalka kenya guddiga doorashada waxay dubahabeyn ku sameynayaan xubnaha guddigaasi kahor inta aan dalkaasi laga qaban doorashada madaxtinimada ee ku celiska ah dhinaca kalena mid ka mida musharaxiinta doorashada ka qayb galay ayaa dacwad u gudbiyey maxkamadda sare kadib markii guddiga doorashadu ay sheegeen in laga reebay inuu ka qayb galo doorashada ku celiska ah warbixinta nairobi waxaa kasoo diray yaasiin ciise wardheere ninka isagu saddexaad ee tartankaasi isaguna ku jiray dhaktar ukuru okot ayaa dacwadu shalay gudbiyey waxa uu sheegay inuu u baahan yahay faahfaahin dhinaca sharciga ku saabsan maadaama uu aaminsan yahay in doorashadii siddeedda agost aanay si wanaagsan u dhicin oo maxkamaddu ay baabi'isay waxaana maxkamadda sare uu weydiistay in xuquuqda xagga dastuuriga ah ee u oggolaanayso inuu mar kale tartamo doctor ukot la hor joogsaday kadib markii golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee waddanka kenya guddoomiyahooda mister jabakati uu sheegay in ay tartamayaan madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga oo keliya doorashada la qabtay toddobiyo tobanka bisha oktoobar qareenka u doodaya dor ocourt oo la yidhaahdo eliyaas mutuma ayaa ku eedaynaya i b c golaha xagga doorashooyinka go-aankoodu inaanu ahayn mid dastuurka waafaqsan waxaanu weydiistay maxkamadda sare ee waddanka in ay xaqiijiso qaabka doorashadu ay u dhacayso iyo fursadaha ay heli karaan ilaa iyo siddeedii musharax ee la tartamay labada hogaamiye dor ocourt waxa uu ku tilmaamayaa rajadiisu inay tahay mid aad u wanaagsan marka la eego doorashada in lagu soo daro isaga hase yeeshee uu si weyn uga hor yimid go-aanka i b c golaha doorashooyinka oo xadidaya uhuru iyo rayla oo keliya inay xaq u leeyihiin tartankaasi sida uu sheegay qareenka u doodaya mutuma guddoomiyaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee waddanka kenya mister jubakati ayaa isagu waxa uu kala bedelay xubnihii fulinta ee guddigiisa xagga doorashooyinka isagoo qaar ka qaaday kuwana ku soo biiriyey afar ka mid a toddobada xubnood ee golaha i e b c ee golaha doorashooyinka ee waddanka kenya ayaa isbeddel lagu sameeyey sida uu sheegay wafula jubakati oo golahaasi hogaamiya isbeddelkaasi uu ku sameeyey mister jubakati golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan waxaa si toosa uga hor yimid labada isbahaysi ee jubilee iyo nasa oo ku tilmaamay kuwa lasoo magacaabay iyo kuwa laga saarayba inaanay ku qanacsanayn inka badan toddoba iyo toban gobarnar iyo weliba xubno kale oo iyaguna ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka horey loo soo doortay siddeedii bisha agost ee sanadkan ayaa iyaguna dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee waddanka ay ku dalbanayaan in iyagana la siiyo fursad dib loogu celiyo iyagoo tilmaamaya in qaabkii doorashada ay u dhacday aanay ku qanacsanayn ama cadaalad darro ay tabanayaan ysewardheere v o e nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban axmed xasan colaad ayaa muqdisho kusoo diyaariyey
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban maamulka hirshabeelle ayaa waqtiyadii ugu dambeeyey waxaa ka soo ifbaxay khilaafaadyo siyaasadeed iyadoo markii dambena baarlamanka maamulkaasi ay ku dhawaaqeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynihii maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble waxaana iminka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo mar kale lagu dooranayo madaxweynaha maamulkaasi haddaba maamulkaasi oo dhisan muddo ka yar hal sano maxaa keenay inkilaafaad siyaasadeed oo intaa la eg uu hareeyo xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya ugaas cali xaashi ugaas axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka muqdisho iyo maxamuud geedi owhiloole oo hore uga tirsanaa baarlamankii ku-meel gaarka ahaa ee soomaaliya waxna ka qora arrimaha siyaasadda soomaalida waxaana su-aasha hore aan siiyey ugaas cali xaashi ugaas maamulka hirshabeelle waa la socotaan khilaafaadyadii waqtiyadii dambe hareeyey madaxweynihii waatii baarlamanka u dhawaaqeen in xilkii ay ka qaadeen khilaafaadkan maamulkan muddo ka yar sanad ayuu dhisan yahay maxaa keenay ma maamulka marka hore dhismihiisa oo maaragtay ou ahaa mid oo laysku keen keenay
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha colaad waxaan qabaa anigu horta maamulka maamul goboleedka hirshabeelle wuxuu ku dhisan yahay ama ku dhismay si sharci ah ayuu ku dhismay waxaa si sharciya lagu doortay madaxweyne cali cabdulaahi cosoble waxaa la doortay guddoomiye baarlamaan isna si sharciya lagu doortay xubnihii baarlamanka la doortay golihii wasiirada la dhisay waxaan aaminsanahay maamulkaas aaminsanana doonaa inuu ku dhisan yahay wada sax ah uu ku dhisan yahay ha yeeshee markaan dhinaca khilaafaadka ka fiirino waxaad moodaa maamulka inaan isaga loo madax ban- banayn howlihiisii maamul inaan madaxweynihii loo madax banayn inaan wasiiradii loo madax banayn ood u moodo inay gacmo siyaasadeed oo kale ku jiraan sida soomaalida beryahan dambeba isriixriix siyaasadeed ay uga jirtay ayaad waxaad u moodaa maamulkii in la dhexgeliyey siyaasooyinkii dhibaato ee dalka ka dhex taagnaa marka waxaad leedahay maamulka khilaafaad siyaasadeed oo ayaga ka koreeya ayaa dhex galayaa leedahay ee maamulku wuu shaqay lahaa wuu shaqayn lahaa waa sax taas wuu shaqayn lahaa laakiin waxaan qabaa wax la xalili karo oo fudud ayaa maamulkii waxaa looga dhigay in la yidhahdo madaxweynihii xilkiisii uu ku waayey muxuu ahaayey oo la yidhahdo baarlamankiiyaa ka qaaday hadda ma sii soconayaa wa maamul Een, een, maamulkii horta wuu sii soconayaa wuuna sii shaqayn doonaa sababtay tahay maamulka hirshabelle waa maamul ballaaran oo oo ma- Een, qowmiya- qowmiyaad badan oo soomaaliyeed isugu tageen oo ay ku abtirsadaan Labadaa gobol.
labadaa gobol waaya Een, marka wuu shaqaynaya wuuna shaqayn doonaa hay marka waa waxaad leedahay maamulku waxaan aaminsanaha leedahay inuu shaqadiisa qabsan doono aad iyo aad iyo aad taas aad iyo aadaan u aaminsanahay inuu shaqadiisa qabsan doono sii socon doono shaqayn doono inta ay ka jirta soomaaliya Maamul- waxyaalaha maamulada iyo waxyaalaha la yidhaha federaalismka waaya waa kugu soo laaban doonaa een, ugaas een, ekis een, xildhibaan maxamuud isla su-aasha
Ah, bismillahi raxmaan raxiim marka hore mahad dhamaanteer alle u sugnaatay intaa kadib waxaan marka hore salaamaya ugaaska igula jiro dooda gaaban waxaan kaloo salaamaya bahda v o da iyo dhegeystayaasha ku tixan intaa kadib een, arrinta topigan maanta laga hadlaayo amba arrinta laga hadlaayo maamulka hirshabeelle markii lagu dhawaaqay ee dhismihiisa afar beri shan beri wax ku eg ayaa su-aal v isla v o da dooda gaaban laiga weydiiyey doodeyda waxaa ciwaan uga dhigay mahmaada dhehaysa qur-aanka alifka ka wareera albaqra kama tooso sidaa markaan lahayna waxaan ogaay in maamulka dhisidiisa marka horeba lagu dhisay waxaan la yidhaaho loo ekeysii kale la yidhaaho qudbasiro qudbasiro markaan leeyahay waxay tahay afarta maamuleedka da-da weyn ee wad- da- ka jira soomaaliya macnaha waxyaaba lala dhuunto waa maka lala dhuuntay waxaa lagala waa lagala dhuuntay waayo waxaa lagu dhisay hotel ku yaala muqdisho ee la yidhaaho s y l waxaa laga ansixiyey inuu sax yahay laba gobernatorro oon weliba laba de- deegaanku soo doorane madaxdii markaa dalka ka jirtay ama hogaankii dalka ka jiray ay magacaabeen waxaa la saxiixay laba was- xukuumadda ka tirsan oo wasiirra iyo wasiir ku-xigeen ahay marka sidaas ayuu ku ahay khudbad sireed meesha kuwa kale afarta maamuleedka da-da weyn le loo siiya fursad inay dadka deegaanka degan iyagu isu arkaan isu yimaadiin intay tala ka go- ka tashadaan ugaas een, waa maqlaysaa een, een, xildhibaan ekis een, maxamuud geedi ee wuxuu aaminsan yahay marka een, wuxuu leeyahay markii horeba maamulkani wuxuu ku bilowday qaab oo hoos hooseeya ama maaragtay een, nidaam wanaagsan kuma bilaaban uu leeyahay marka haddana weli fili maayo saas u aaminsan yahay Een, saaxiibkay geedi xildhibaanku waa mahadsan yahay Een, marka hore waxaan rabaa inaan walaalkay ka jaahil bixiyo Een, inuu maamulkan hirshabeelle uu soo socday een, hal sano muddo ku dhowaada hadday- jawhar loo fadhiyey.
oo jawhar loo fadhiyey Oo dadka Een, deegaanku dadka fadhiyey.
deegaanku ay fadhiyeen een, cuqaashoodu fadhiday een, taas horta inaan walaalkay taas kaga qanciyaan rabaa waxaan kaloon rabaa inaan walaalkay ka qanciyo iyo inta dhegaysanaysaba xaashaa lilaahi imaamka iyo ugaasku ma- Way tageen.
ma diriirsana Een, waxaan isla wada ognahay imaamku inuu Inuu ka ka qayb galo.
tegay meesha la yidhaahdo hiiraan tegey siyadoo dib u heshiisiintii dhaqankii iyo ummadii kaleba ee la rabo inuu hiiraan tegey inuu haddana ka qayb galay dhismihii ee, Maamul.
maamulka in muxuu ahaayey ugaasyadii tageen een, oo dhaqankii meeshaas tegey een, muxuu- intii aan kasoo gaari karinna ay usoo dirsadeen erga ayaga ka wakiila ay usoo dirsadeen maamulkii maalintii la dhisayna saas maamulkii cafwa naga raadli ahaada maamulkiina saas uu ku taabagalay maalintii madaxweynaha la caleema saarayana adduunkii kasoo qayb galay beesha caalamka urur goboleedka igaad
marka maamulku waa uun hirgelay.
jaamacatulcaalammaamulkii wuu dhismay Qaabka uu ku dhismo.
Qaab- maya qaab saxa ayuu ku dhismay wuxuu ku dhismay meeshii loogu talagalay Haddana Een, wixii qaladaad waa haddana saxaadad.
wixii qaladaadahoo dhaca een, ilaahay intaan ahayn way qaldamaan waa la saxaya waana la sixi doonaa sida aan qabo een, kuna rajo weynahay ilaahay idamkiis Een, waxaan marka walaalkay rabaa inaan u sheego een, S Y- s y l hotel waxba laguma dhisini anigu dadkii meesha tegey ama joogay ama ka qayb galay ama xogogaalka u ahaa ayaan ka mid ahay Ay, dhismaha marka maamulka.
marka dhismaha maamulkaasi si saxa ee beesha caalamka og tahay urur goboleedka igaad Oo dowladda xilligaa jirtana og.
dowladii madaxweynihii xilligaa jiray golihii wasiirada een, cid kastaaba ay og tahay Ay ansixiyeen.
ay Waay.
ay ansixiyeen ayaa lagu dhisay haye Een, waa maqlaysaa xildhibaan geed dabciin waan maqlayaa een, ugaaskuna maadaama uu ya- kamid yahay maaragtay samanka wadada ka jira inuu mar kasta dhinaca wanaagsan weydiiye ee le waa duubabka weeye marka wax laga- la- la dhisayo marka iyagu waxay isku qabteen taanu warkama hayo laakiin inaysan isla helan oy maaragtay wax ku kala duwanaayeen Intooda ayaa badan dac- waa- ayaa waa dac- yimaadeen laakiin.
ayaa ya intooda badan waa yimaadeen soo maa jawar Eh, jawar hadday tagaan debana soo baxaa la yidhaaho way ku qasbeen soo baxaa la yidhaha laakiin iyagu welinkoora amba rabitaanka oraba iyagu qarqsan meeshii tegine ugaas horta maba imaanba Ma- imaanka ugaas uma teginba Em, eh, imaankana waxaan filayaa saacadoodtii hore kasoo laabtay marka adeer meesha arrintii berigii hore maamulka maamulka hore hirshabelle adeer alefkii ayuu ka wareero qudbasiro ayuu ahay hadda siduu Hadse- had- siduu hadda yaara hadda wax laga bedelin waxaan ka baqayaa tii soo jirtay eh, inay dib usoo laabto see lagu toosiraa marka waxaa lagu toosinayaa in laisweydiiyo la yidhaaho eh, wixii qaldamay eh, horta in la qal- qaldan inu dhaco marka hore aysan ahayn in hotel lagu sameeyo marka waa in Macnaha in dib waa- laisoo xasuusiyo waa- maaha.
waa dib loos- loo- loo- laisugu yeelay tirada ka goodo ugu horeynta laga bilaaba ugaaska iyo marka lasoo bilaabay amisir Eh, laga soo Haye, bilaabo Soomaaliya way ay way Een, waa mahadsan yahay walaalkay een, Haye, Geedi.
maamulka dib aa loogu noqdo ule geedi een, geedi waqtiga iyo Een, dhibaatada laga soo baran waa la socda waqti dheer iyo dhibaatooyina laga soo mara meeshaan Dhismaha.
juhdi badanaa lagu soo bixiyey Een, walaalkay waxaan rabaa inaan ka shaafiyo Een, ugaasyadu meesha kii een, fursad u helay inuu yimidna waa yimid kii aan imaanna ergey Wakiilaa laga- wakiilaa u joogay tusaale markaan ka soo qaado ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo kale Een, wakiilaa u fadhiyey liannahu isagu markaas uu ka yar fogaa saasay tahay wakiil ayaa u fadhiyey Een, ugaas een, imaamka im- een, eh, maxamed yuusufna wax badan ayuu joogay haddana wuu ka soo tegey saasay tahay haddana ergaa u joogto raallina wuu ka ahaa Een, caleema saarkii oo kale een, ugaasyadii waa wada fadhiyeen qaybtii dhaqanka dowrkii ku lahaayeen way ka qaateen way fadhiyeen Een, waxaan aaminsanahay markaan reality-ga aan ka hadlayo oo xaqiiqda aan ka hadalno walaalkay een, in wax la dhisaahi way dhib badan tahay laakiin in wax la dumiyaahi way fududahay anu marka waxaan taaganahay maamulkaas waa la dhisay waxa laga soo maraa wax kastaba ha laga soo maro Waxaan- horaha loo socdaa leedahay horaha loo socdaan leeyahay een, mar kastaba wanaagaha laga aadan leeyahay waxaan leeyahay war waxaa dhisan hadda ee waa dhisa hala adkay wixii dhisnaa ha la adkeeyo ayaan ku talinaya anugu way way aada mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen ugaas cali xaashi ugaas axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada muqdisho iyo maxamuud geedi ow hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamankii kumeel gaarka ahaa ee soomaaliya waxna ka qora arrimaha siyaasadda soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo ibraahim xasan daandure
wadnaha waa xubin aad u muhiima waxaana sida badan ku dhaca cudurro badan oo xanuunkooda wata waxaana u dhinta dad badan oo ku nool meelo kala duwan oo ka tirsan dunida barnaamijka weydii dhakhtarka ee toddobaadkan waxaa igu martiya dhaktar ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo qaabisan xanuunnada gudaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee aflax oo ku taala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa waxa uu bal noo sharaxayaa halka uu qofka ka dareemi karo xanuunka wadnaha kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegaystayaasheenna xanuunka wadnuhu waa xanuun aad iyo aad u dhib badan asal ahaan waxaa loo yaqaanaa ama meesha ay tahay inuu qofka ka qabto waxaa weeye laftan sakaarka la yidhaahdo ama labada naas u dhaxaysa gadaasheeda retroexternal halkaasaa horta asalkiisu u yahay laakiin nasiib darro waxaa dhacda in xanuunkaasi uusan meesha ku ekaanina uu meelo kale aado meelaha kaleu aado waxaa ka mid ah gacmaha gacanta bidixduu aadi karaa gacanta midigtuu aadi karaa wuxuu aadi karaa halkaa iyo garhkaaga ayuu aadi karaa qoorta halkaa salkeeda ayuu aadi karaa wuxuu aadi karaa garabka ayuu aadi karaa labadaada garab midku rabo waagii hore waxaa aad xoogga loo saari jiray dhinaca bidixda ayaa xoog la saari jiray oo la dhihi jiray dhinaca bidixdaa gacanta uu aadaya waa ta bidixdaa garabkuu aadaya waa ka bidixdaa laakiin hadda oo uu cilmigu aad u horumaray oo cilmigana maaragtay si sahlan laysu gaadhsiiyo waxaa la ogaadayba inayna labada dhinac kala xigin midkuu rabo ayuu u fidaya midigtana wuu u fidi karaa bidixdana wuu u fidi karaa maxaanku idhaahdaa garhka labadiisa dhinac waxaad arkaysaa barfiiri dhibaatada ruuxa wuxuu ka cabanayaa garhkii markaasaa haddana wadnaha laga haya wuxuu ka cabanayaa qoorta halkaa qoorta jirideeda ah ayuu ka cabanaya markaasaa meesha laga hayaana waa wadnaha garabka ayaa xanuunaya xanuunkaasina waa xanuun wadnaha ah marka waxaa dhici karta inay isku xidhan yihiinoo meeshii lagu ogaa lafta sakaarka gadaasheeda ana inay xanuunto xagga kalena u gudbo laakiin taa waa la fahmi karaa oo si sahlan buu dhakhtarku u fahmi karaa in qofkii wadnaha laga hayo laakiin midda dhibaatadii waxa weeye haddii meeshii asalkahaydee lagu ogaa uusan xanuunku uusan jirine uu meeluhu u faafi jiray keliya inta ka jiro waxaa suurada qofka inuu markaa dhayalsado oo la yidhaahdo markaa wadnihii ma aha waa wax kale waxa suurada xataa dhakhtarku haddii uu yidhaahdo war waa laga yaabaa in wadnaha laga hayee maaragta ha lagu baadho inuu bukaanku diido uu yidhaahdo anigu dee wadnaha laygama hayo oo muran uu halkaa maanta oo dhan idinka dhexmaro uu yidhaahdo aniga wadnaha laygama hayo waxaa layga hayaa qoortaa layga hayaa calaamadda ugu dhibka badan ee uu leeyihiin xanuunada wadnuhu gaar ahaan kuwa la yidhaahdo atheroscleroska ka yimaada atheroscleroska ka yimaada marka calaamado kalena way leeyihiin sida badan waxa weeye qofku markuu socdo ama uu saanta boobo ama uu meel koro ama uu cadhoodo iyo xanuunkaasi yimaada waa sida badan hadda ogow waa sida badan waxa suurooda isagoona intaa midna ahayna inuu xanuunku qabto way dhici kartaa laakiin xanuunka anjinada la yidhaahdo anjina victoris classic ahaydee ee la yaqiinay xanuun waxaa kiciya exerciseka kiciya exercise ama socod ama stress iyo xanaaq iyo welwel waxaasaa kiciya laakiin kuwa oo markuu xididku joogsado oo myocardial infectionka iyo qofka isagoo fadhiya ayuu xanuunku qabanayaa xanuunku wuxuu socon karaa shan daqiiqo wuxuu socon karaa soddon daqiiqo wuxuu socon karaa maalin dhan iyuu ku hayn karaa xanuunku cudurka wadnaha calaamadihiisa xanuunka ka mida waxaa kaloo ka mid a neef qabatow ama neef tuur siyaalo badan bay dadku u sheegaan xuurtana dad baa yidhaahda neef tuurna dad baa yidhaahda neef qabatow baa la yidhaahdaa waxa weeyaan qofku markuu socdo yuu daalayaa wuxuu ka daalayaa xabadka ayuu ka daalayaa neefta ayaa ku dhegaysa neeftii ayaan ka soo baxaynin marka taasna waxaa la yidhaahdaa neeftuur baa la yidhahdaa calaamadaha wadna xanuunka ayay ka mid tahay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed maxamed cabdi oo jooga magaalada muqdisho doctore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka aad u cayila oo miisaankoodu saa'idka yahay iyo dadka caadiga ahoon miisaankoodu badnayn ee iska dhexdhexaadka cudurka wadna xanuunkiima ku kala badan yahay siduu se ugu kala dhacaa
obesity baa horta la yidhaahdaa afka dhakhaatiirta qofka oo obeska ahee miisaanka dheeraadkaa leh wuxuu uga nugul yahay inuu ku dhaco cudurrada wadnaha inay ku dhacaan waxaa jira dhowr wax oo la yidhaahdo risk factors baa jira oo ilaa shan ah barnaamijyadeena soo socda ayaan hadduu eebbe yidhaahdo ku faaqili doonaa xanuunadaasi iyo qaybo kale waxaa barnaamijka dhakhtarka weydii marti igu ahaa dhaktar ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo qaabilsan xanuunnada gudaha kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee aflax ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daandure ayaanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii dhakhtarka weydii markana dhinacii heesaha heestii ubixi jacaylka codka macaan ee shankaroon axmed sagal iyo axmed inshaar
ada iga astaan ammaan iyo bogaad oo iga hoor ubaaxi jacaylka ada iga astaan ammaan iyo bogaad oo iga hoor axadiyo xalaashii waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray axadiyo xalaashii waalidkeed asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay indha iyo indheer jacayli isu aragti weeyaan wakay wakay kula tahay indha iyo indheer jacayli isu aragti weeyaan wakay wakay kula tahay
adaiga mudan intiya ku odhana wadiigaga horaysa afkayga ka bogte adaiga mudan abwaya wax garadke runtoo darataye abaya wax garadka runtoo darataye aqoontiisu wayn tahay xaqa lagama iishe allailiyo allaile inaad aad libaxsaaye lagama iishe allailiyo allaile inaad arlibaxsaaye noloshayda aya kasokow ilaahay adiga adiga masutaake noloshaydaaya kasokow ilaahay adiga adiga masutaahe
intii aan ku oran lahaa waad igaga horreyso afkaygaad ka bootayshankaroon axmed sagal iyo allah u naxariistee axmed inshaar olol heestaasi ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo inta ka horraysa waa falastiin ismaaciil oo idin leh nabadgelyo
ililiyo warxolo intu araro